halkani waa washington laanta af soomaaliga e v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan o aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasa ah bisha januari waa sideed iyo toban sanadka labada kun labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro ku kulansan magaalada garowe ee puntland halkaasi oo ay uga doodayaan aayahooda iyo horumarinta mustaqbalkooda
in dhallinyarada la dhiirigeliyo in haal abuurkooda kor loo qaado in awoodooda aqooneed iyo awoodooda dhaqaalaba waxa weeye ay isbedel ku imaan doono kor loo qaadi doono in shaqa abuur ay heli doonaan oo fursado badan oo dhinaca shaqada suuqa ah ay jaanis u heli doonaan
waxaa kale oad maqli doontaan magaalada gaalkacyo oo laga hirgeliyey goob cusub oo si casri ah timaha loogu jiro ragga heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada sanca ee dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn ay isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuutiyiinta ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay dadka ku nool caasimada yemen ee sanca ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in afar iyo toban qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliyo hore oo militari ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa halka xuutiyiintu oo magaalada gacanta ku haya ay sheegeen in duqaynta ay ku dhinteen labaatan qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen xulafada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasadii maanta ku dhawaaqday in ay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda waxaanay sheegeen in ay qabteen sideed diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dhanka sacuudiga xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo ka dhan ah dhanka cirka ah ay ku qaadi doonaan imaaraadka haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dalka yemen kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaasaa inay tijaabisay laba gantaal tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tijaabadii afraad ee hubka kuuriyada waqooyi ee isla bishan gudaheeda kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadalada ee uga yimid maraykanka inkasta oo cunaqabatayn caalamiya lagu soo rogay beyongyang waxa ay haddana samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare iyada oo hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu sii wado yoolkiisa uu ka xoojinayo militariga kuuriyada waqooyi ayaanan ka jawaabin soo jeedinta washington ee wadahadalada iyada oo labajibaaraysa tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay in ay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago tijaabada gantaaladan ayaa kusoo beegmaysa xili gobolka uu marayo marxalad xasaasi ah iyada oo dalka keliya ee ay xulufada yihiin kuuriyada waqooyi ee shiinaha lagu wado in uu martigeliyo ciyaaraha olombikada ee jiilaalka bisha soo socota halka bisha dambena kuuriyada koonfureed ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimo ee dalkaasi lagu qabto halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada garowe ee xarunta puntland waxaa shir uuga socdaa dhalinyaro kala gedisan oo ka kala timid magaalooyin kala duwan dhalinyaradan ayaa ka doodaya mustaqbalkooda iyo sidii loo horumarin lahaa yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la xiriiray qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankaasi
walaal magacayga maxamed siciid cali walaal waa soo dhaweynaya shirka dhalinyarada maadaama looga hadlayo dhalinyarada aayaheeda inay ka tashadaan iyo isku xirka dhalinyarada aad iyo aad baan usoo dhaweynaya waa shir aad u sarreeya oo qiimo qiimo noogu fadhiya muxuu dhallinyarada ka bedeli karaa waysaaroonka dhaa siday horey u ahaayeen oo kale shirkan kadib wallahi waxyaalo badan buu ka bedeli karaa dhanka horumarka dhanka shaqa abuurka waxyaalo badan tan baa looga faa'iidaystay shirkan aad baan ugu soo dhaweynaya waa shir aad u muhiimsan oo in dhallinyarada aagahooda ka tashadaan waa fikradda ugu fiicneyd in guud ahaan dhallinyaradu isku yimaadaan oo tashtaan iyadoo dhallinyaradu ay soomaaliya ka tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan aad iyo aad baa fiyoodaba nin mahad celinaya waan mahadsantihiin magacayga waa maxamuud faarax shirkaasi waxaan isleeyahay waa shir waktigii loo baahnaa xilligii loo baahnaa iyo sababtii loogu baahnaa intaba ku yimaaday waktigan dhalinyaradu soomaaliya waa sidaan ka ognahay waa dadka ugu badan ee waktigan jira maalin kasta waxaa jira kumanaan dhalinyaraha oo gobaha waxbarashada kasoo baxa oo shaqa la-aan sidoo kale waxaa jira kumanaan cilmiga ay barteen fursad ama sababtay uga faa'iidayn lahaayeen inta badan aan haysanin oo suuqa shaqada aan ku cusbayn marka shir ay arrimo badan ku gorfaysanayaan oo aarayahooda iyo mustaqbalkooda uga tashanayaan ayaan u aaminsanaha inuu yahay waana shir dee madaxda laftirkeedu heer puntland iyo heer soomaaliyaba looga baahanya inay dhallinyaradaasi ka caawiyaan qaabkii ay maaragtaa aayahooda ay uga wada tashan lahaayeen fikradahooda u wadaagi lahaayeen isla markaasina waxyaabaha kasoo baxa oo aan rajeynayna inay de qodobo muhiima kasoo bixi doonaan gabagabada shirkaasi muddada laba maalmood marku soo dhammaado in waxyaabo dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo gaar ahaan dhallinyarada reer puntlandba wax u tara oo markaasi maaragtaa dhallinyarada gudaheeda wax weyn ka tara inuu kasoo bixi doona ayaan rajeynayna insha allah marka ma u malaynaysaa dhallinyarada inay shirkaasi ka soo saari doonaan wax aayahooda iyo weliba dantooda u ah dhallinyarada dhalinyaradu inta badana xafiisyada dowladda ama xafiisyada waxaweye maamulka fursad uma helaan ay ku tagaan mararka qaybtood waxyaabaha ay rabaan ay ugu soo gudbiyaan laakiin madashani waa madal aan aaminsanay inay waxyaaba badan kusoo bandhigayaan oo mas-uuliyiinta dowladduna ay dee goobjoog ka yihiin oo la arkayo dhalinyaradii waxtarkoodii iyo qiimahoodii iyo aqoontoodii iyo waxa ay dalka u yihiin intaba meeshaas ay kusoo bandhigi karaan waxaan aaminsanaha dhalinyaro badan oo maanta shaqa la-aan ah oo shirkaasi ka qaybgelaya inay fursado badan oo maanta shaqo oo suuqa looga baahan ay hayaan isla markaasina ay muhiim tahay laga yaabo inayba la-yihiin awooddii maaliyadeed ay ku hirgelin lahaayeen laakiin shirkaasi markuu soo dhammaado waxaan rajaynaynaa in waxyaabo badan oo dhinaca horumarka dhallinyarada ah ay isbedeli doonaan maxaa kusoo aadiyay xilligaas baysoran kadhaa in dhallinyaradu ay aayahooda ka tashtaan shirweyne noocaana ay qabsadaan wakhtiyo dhowra oo waxyaabo dhowra isuwan oo ugu horeyso wakhtigan oo kale soomaaliya guud ahaan waxaa ka jirta arrinta doorashada oo ah xilli dadku inta badan ay doorasho ku mashquulsan yihiin fursado badan aysan jirin sidoo kale waxaa jiray dhibaatooyin badan oo dhinaca dhaqaalaha sarokac inflation amaba sicir barar iska jiray wakhtiyadii ugu dambeeyey caqabadaha dhinaca shaqala-aanta ah oo de waxaan ognahay sanad kasta waxaa soo baxo jaamacadaha dhameeya kumanaan dhalinyaro ah kuwii hore iyagoo suuqa joogaan oo aysan weli shaqa helin baa kuwo cusub haddana soo baxaan waxyaabahaasoo isbiirsaday baa keenaya baan aaminsanaha inay dhalinyaradu ayahooda ka tashadaan oo ay dhahaan maxaa inoo dana innaga halkee baan halkaan taaganna uga gudbi karnaa iyo waxyaaba la xiriira marka madaxda dii ka qaybgalaysana waxaan rajeynayna insha allah inay iyaguna maaragta ay dhallinyaradaasi garab istaagu noqon doonaan waxaa la rajeynayaa in shirkaasi lasoo gabagabeeyo qodobana looga soo saaro oo dhallinyarada aayahooda iyo dantooda u ah maxaa rajeynaysaan qodobada kasoo bixi doona waxaan rajeynaynaa horta in waxyaaba badan oo muhiima halkaasi lagu soo gudbin doono laguna gorfayn doono oo ay muhiim u tahay in dhallinyarada la dhiirigeliyo in haal abuurkooda kor loo qaado in awoodooda aqooneed iyo awoodooda dhaqaalaba waxa weye ay isbedel ku imaan doono kor loo qaadi doono in shaqa abuur ay heli doonaan oo fursado badan oo dhinaca shaqada suuqa ah ay jaanis u heli doonaan iyo in maaragta waxyaabo badan oo dhallinyarada dhexdeeda ka jira oo ay ugu badan tahay in cid walba ay iska adeegsato oo maanta ay yihiin awood furan oo jaanis cid walba ay u heli karto odayaashu ay u adeeg inay qabyaalada mararka qaybtood beelaha iyo waxyaabaha lamidkaa lagu kiciyo mararka qaybtood kuwa dowladda kasoo horjeeda laga yaaba inay u adeegsadaan inay awood ka dhigtaan oo markii dhalinyaradii shaqala-aan ay tahay waxyaaba yareer inta loo sheegay inay meelahaas ay qayb ka noqdaan amni darada dalka jirta laga yaabo iyo waxyaabo badan xataa laga yaabo mararka qaybtood ayagoo aan awood lahayn inay maaragta kuwa intay tahriibeen xataa kooxo kaleetoo dalal kale ka jira ku biiray waa la sheegay waxaasoo dhan ba waxaalan rajeynaynaa inay meesha ka bixi doonaan dhalinyaradu ay noqon doonto awoodda dalka ay noqon doonaan kuwa maarata dhaqaalaha ay soo saaraan iyo fursadaasi dee dadkii intaasoo sane wax soo barayey iyo dadkii wax usoo barteen iyo dalkaba uga faa'iidayn doona shirkanna uu noqon doono mid dee inta meesha maanta lagu shiray oo maarata maalmaha la shiray la joogay kadib lasoo gabagabeey go-aamadiis iska soo baxeen aan la meel marin inuusan noqonin oo uu noqdo shir miro dhala kuwaasi waxay ahaayeen dhalinyaro garowe shir uga socday waxaay u waramayeen yuusuf maxamed yuusuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
dushiisa daygu dadashay maloobo aanu daayaayo ka dambaxay kalgacalka jacankan igu soo dege idarbeeyay waa maxay sawtaanu digaayeen kaluntiga hadeeniyo doohayadii bannaana ku dabaalu cashaqa horay ugu dardaarme sawtaanu digaayeen kaluntiga hadeeniyo doohayadii bannaana ku dabaalu cashaqa horay ugu dardaarme dinkii nafsiga wadeen ina kaariyow dirayeen digarogashadiisii ma anu iigu soo degayeen ma anu iigu soo degayeen dinkii nafsiga wadayeen ina kaariyow dirayeen digarogashadiisii ma anu iigu soo degayeen ma anu iigu soo degayeen Thank you.
intaasna dhegeystayaal waxaanu kaga gudbanaa heeskaasi aynu ugu dhaqaynaysa fanaanada reer jabuuti nimca yaasiin halkudigiisu ahaa dictor halka kala socotanna waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa laga hirgeliyey goob ay raggu timaha ku jartaan oo casri ah kana duwan kuwii hore ee magaalada ku yaalay xaruntan ayaa waxaa shaqo abuur ay u samaysay dhallinyarada magaalada ku dhaqan cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan soo diray
inkastoo dhallinyarada soomaaliyeed ay muddo la daalaadhacayeen dhibaatooyinka shaqaala'aaneed ee dalka ka jira haddana dhalinta kama aysan quusan sidii dalka gudihiisa ay uga hirgelin lahaayeen shaqooyin gaar u ah oo ay ku maareeyaan noloshooda qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa magaalada waxa ay ka hirgeliyeen goob ganacsi oo casri ah taasi oo dhalinta ay ku sheegeen in shaqa abuur ay u noqonaysa dhallinyarada kale ee shaqa la-aanta ah yuusuf cumar kaahin oo ka mid a dhallinyarada gaalkacyo ayaa sheegaya in magaalada aysan horay u lahayn goob timajiro casri ah balse ay hadda kaga mahad celinayaan dhallinyaradii lahayd hirgelinta goobtan casriga ah farxad weyn oo ah inaan ka qayb galno xarikajarka beerbarka caalamiga ah ee beella barbar oo runtii ah baarbar casri ah oo ku soo kordhay magaalada gaalkacyo runtii waa baarbar loo baahnaa magaalo u baahnayd weeye markaad fiirisid shaqaalaha jooga iyo serviska la bixinayo iyo bilicdiisa iyo qualitiga alaabta iyo maxaa la ohan jiray siday tahay fayadhowrkiisa runtii aad iyo aad buu io cajabiyey meelaha noocaan oo kale ah horey umanaan lahayn magaalada way ku cusub yihiin weliba shaqaale professionaala oo meelo kale laga keenaa jooga insha allah waxaan rajaynaynaa inaan meeshaan noqoto meel wax badan ka bedasha ciriiriga xagga barbarka jiray sidoo kale waxaa lagu samaynayaa refreshment yar oo dee noqoleed weji dhaqi oo dee waxyaalahan dhaska iyo cimilada mataqaana kuleylka uu keenay runtii waxyaalo iscadayn ma aha waxyaalo kale oo kiimka lama isticmaalayo waxyaal iska neejara oo qofka loogu talagalay in wejigiisa waxyaalaha dhaska iyo boorkii looga qaado marka aad iyo aad baa ugu faraxsannahay businesskan waxaa furan nin dhallinyaraha cabdinaasir la yidhahdo oo garabkeyga bidix taagan runtii aad iyo aad baan nooga baan nooga mahad celinayna runtii gobolka wax badan baa kusoo kordhisay nin dhalinyaro active aa tahay jacfar yuusuf cabdalle guddoomiyihii hore ee dhallinyarada gobolka mudug ee dhanka puntland ayaa sheegaya in muhiim ay tahay shaqo abuurka dhallinyarada
runtii dhallinyaro aad u da'yar baa furtay xaruntan waxaad dareemaysaa dhallinyaradu inta badan waxay ka cawdaan shaqola'aan bay ka cawdaan wadanka inuu shaqo leeyahay waxaa u marakacaya maanta dhallinyarada ayaa u marakacaysa oo ninkaas saxiibkayga hadda nala taagan cabdinaasir runtii nin dhallinyaro ah oo shaqa abuurka noocaan oo kalea timajare heer casri ah sarfiiskiisa u dhammaystiran yahay qalabkiisa u dhammaystiran yahay yanii heer caalami ah baa odhan karaa waa bogaadinaynaa waxaan leenahay dhallinyarada inay iyagu shaqa abuur ay samaystaan wadanka shaqooyin fara badan baa taalla waxa weyaan qaabka noocaan oo kale in shaqooyinka loo handiso dhallinyaradana waalidiinta iyo dadka mataqaanaa ay u sameeyaan mataqaanaa hal abuurka ganacsiga haysta inay iyaguna maalgelin u sameeyaan runtii ka dhallinyar ahaan inaan boogaadino weeye shaqooyinka noocaan oo kale ah aan garab istaagno waxaan diyaar idinnahay mar walba inaan idiin dhimaano timaha idinka jaranno waxa weyaan masaajka ka samaysano ka samaysano wijidhaqa ka samaysano baan diyaar u nahay dhallinyaradan waxaan leeyahay kusoo xirma cabdinaasir buuri ayaa dhallinyarada u sheegay in fursado shaqa abuur ay ka heli karaan dalka gudihiisa ay fursado badan ka abuuri karaan waxaan jeclaysanahay bulshada aan soo korno timajira qancinaya bulshada qaybta farda gacantii iyo samo alxid loo qabanaya qalabkii iyo qaybtii masaajkii waxyaala badan mutiimsooy ku jira waxaan keena insha allah soo kordhin doonaa qayb dambe oo masaaja odayaasha yaweyn lagu masaajeynayo waxaan leenahay reer gobolka mudug iyo dhalinyarta soo dhowaada tunjuru waa furan yahay qiimuhu waa qiimo ku raaligelinaya meeshu waa meel habaysan dhisankeeda iyo nadaafadeeda aan ka taxadirinay waxaan leeyahay dhalinyarta dhammaanta soo dhowaada waxaan leenahay dhammaan dhalinyarta gobolka mudug soo dhowaada dhalinyartan waxaan leeyahay dadku shaqo waa leeyahay businessyada meelo badan fursado badan banaanaan fursadaha fiiriya ganacsigan abuurta isku dayga dhallinyarada shaqa abuurka ay uga samaynayaan qaybo ka mid a gobolada dalka ayaa soo kordhaysa waxaana qaar ka mid a dhalinta ku nool gobolada dalka ay wadaan hirgelinta goobo ganacsi oo shaqa abuur u noqonaysa dhallinyarada kale ee shaqala-aanta ah cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqoliyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddaan qodobada wararka caalamka doorkaroon idiin durmaran waxaa ka mid ah wararka ka imanaya magaalada sanca ee caasimada dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn ay isbahaysiga ay sacuudigu iyo imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabeen weerarkii xuutiyiinta ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay dadka ku nool caasimada dalka yemen ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in afar iyo toban qof oo rayid ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliye hore oo militari ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa halka xuutiyiinta oo magaalada gacanta ku haya ay shaaciyeen in duqayntan ay ku dhinteen labaatan qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen xulafada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasaday maanta ku dhawaaqay in ay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada yemen waxayna sheegeen inay qabteen sideed diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dhanka sacuudiga xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dowladda yemen kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaasaha inay tijaabisay laba gantaal tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tidii afraad ee hubka kuuriyada waqooyi ee isla bishan lagu tijaabiyo kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadalada ee uga imanaya maraykanka inkastoo cunaqabatayn caalami ah lagu soo rogay haddana kuuriyada waqooyi waxa ay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare iyada oo hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu sii wado yoolkiisa uu ku xoojinaya militariga kuuriyada waqooyi ayaanan ka soo jawaabin dalabkii ama codsigii soo jeedinta washington ee wadahadalada iyada oo ay laba jibaartay tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay inay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago tijaabada gantaaladan ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolka uu marayo marxalad xasaasi ah iyada oo dalka keliya ee ay xulafada yihiin kuuriyada waqooyi ee shiinuhu lagu wado inuu martigeliyo ciyaaraha olombikada jilaalka ee bisha soo socota halka kuuriyada koonfureedna ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimo ee dhici doonta bisha marj halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada fartuun laki
Thank you.
heeskaasi ay nagu luqaynayso fanaanada fartuun laki ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga v o e odinle sidaas iyo dhammaantiinba nabadgeliyo